إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهم كسو جناي تفسير كي قرآن كريم كاها ودرس جني لبقل صدن يتطبع ونغب اللبن يا آيات كنتنات من سورة هود قال الله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا walaqad arsalnaa waan dirnay uu ilaah yidhi ilaa caadin reer caad waxaan u dirnay akhaahum walaalkood huudan huud ayaan u dirnay qaala nabi huud wuxuu yidhi yaa qawmi tolkeeyo ucbudullaaha allaah caabuda maa lakum inima sugnaan min ilaahin mid xaq lagu caabudo ilaahaasoo hayruhu allaah aan ahayn in antum maa antum idinka ma tihidiin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya maahana wax kale ma tihidiin yaa qawmi tolkeeyo laa as'alukum idin weydiisamaa calayhi calaa nusxii wa tabliiqii nasteexayntayda iyo gaarsiintaan diinta idin gaarsiinaa ajran wax ujraa idinku weydiisamaa in ajriya maa ajriya ujradaydu ma ahan ilaa cala aladii allihii korkiisa un ma ahane fataranii i abuuris bilaabay afalaa tacqiluuna miyaadnan caqli lahayn wa yaa qowmi tolkeeyo istakfiruu rabbakum rabbigiin dembidhaaf ka dalbada uma tuubuu ilayhi kadibna xaggiisa u soo laabta yursili samaa'a samadii ayuu dirayaa alleh calaykum korkiinnuu ku soo dirayaa midraaran xaalo ay tahay middii godol badan wayasidkum wuxuuna idiin siyaadinayaa quwatan xoog xooggaasoo ilaa quwatikum maca quwatikum xooggiinna hore la jira walaa tatawallow ha jeesannina oo towxiidkan idinkugu yeerayaa ha ka jeesannina mujrimiina dembiilayaal xaalo aad tihiin waxaan nooga bilaabanayaa darsigeennan awalkiisa qisadii labaadoo suuraddan lagu sheego oo ah qisadii nabiyullaahi huud iyo qoomkiisii reer caad waa ilaah caadin waxay ku cadfan tahay walaqad arsalnaa nuuxa walaqad arsalnaa waan dirnay ilaa caadin reer caad waxaan u dirnay akhaahum walaalkood fi nasabi laa fi diin ukhuwada la sheegayaa waa nasabka sida imaamulbaqawi iyo aimada ay nasgareeyeen fi nasabi xagga nasabku walaal ugu yaho waa la dhashay oo qofka qofka ku nasabka ah waxaa la yidhaahdaa waa akhuuhu hadduu rabo laba diineed ha kala haysteen ukhuwada markaas la sheegayaa waa ukhuwa nasab ee ukhuwa diiniya ma ahan marka waxa weeyaan akhaahum walaalkood fi nasabi xagga nasabka ugu walaal ah huudan huudan u dirna ka bedelo ama ku bayaano waxaad tidhahdaa huudan huud ah walaalkaas marka ukhuwada dadka dhex martaa labadaas ah dadka nasab hadduu ka dhaxeeyo walaal waa la yidhaahdaa hadyaysanba isku diin ahaan hadday rabaan ukhuwada markaas la sheegaya waa nasabkaas hadday diintu ka dhaxaydo isku diin yihiinna waxa weyn ukhuwa oo akhuu waa la yidhahdaa fulaan yaysanba nasab ka dhaxayn waana midda qiimaha badan oo dadka isku xirta midda oo diinigaa qaala nabi huud wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo ucbudullaaha allaah caabuda maa lakum inima sugnaan min ilaahin min macbuudin mid gar iyo xaq lagu caabudaa inima sugnaan macbuudkaasoo hayruhu allaah aan ahayn marka koow wuxuu amray cibaadatullaahi waxda wuxuuna ka reebay ishraaq iyo ilaahay in wax lala wadaajiyo cid kale taas waa dariiqada ay nabiyaalkoo dhan ka midaysnaayeen dhammaan rasuulkii ugu horreeyo ilaahay soo diray nebiyullaahi nuux iyo kii ugu dembeeyo ilaah soo diray nebiyullaahi muxamed calayhi salaam way ka midaysnaayeen dhammaan mid walbaa luqadu raba ha ku gudbiyo isku luqa ma ahayn oo waxa weeyaan luqooyin kala duwan ayaa ilaahay la soo diray oo rasuul kastaba qoomkiisa luqadooda ilaahay lala soo diray laakiin marka la fasiro dhammaantood kelimadday dhahayeen waxay ahayd ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru mid carabiyuu ku leeyahay mid luqada kale ku dhashuu ku leeyahay mid walbaaba luqada qoomkiisuu ku leeyahay laakiin dhammaan carabi haddii lagu fasiro sidaanay wada noqone taasna waxay tusaydaa rususha asal waxiid ah in lala soo diray oo ah cibaadatullaahi waxda laa shariika lah taasay ka midaysnaayeen furuucda laakiin inay isku khilaafaana dhacda oo qoladaan wax loo xalaaleeyo qolada kalena wax laga xarimo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala isagaa masaalixda addoommada yaqaan taas waa dhici jirtay laakiin marnaba asalkaas inay isku khilaafaan ma dhici jirin tan kale waxay ku tusidaydaa usluubka nabiyaalka usluubka nabiyaalka waxa weyn waa usluub ay ka muuqato raxmo iyo rifqi ay ka muuqato oo inuu qayr la doonayo ay ka muuqato markuu la hadlaya wuxuu leeyahay yaa qowmi war tolkaygiiyo waa gaaladii ogow laakiin tolkiisu waayihiin waa ka dhashay marka rifqigaas waxayna yidhahdaan ahlucilmigu kelimadda rifqiga leh oo waxa weyn dhimrintu ku jirto quluubta fogaatay ayay soo dhoweydaa quluubta fogaatay oo xaqa ka carartay way soo jiidaa kelimadaas rifqiga leh laakiin kelimada shiddada ah kelimadda shiddada ah oo ad adag waxa weeyaan quluubtii awal xataa dhoweed inay sii fogaataan dhacda inay sii fogaataan dhacda idan rusushu waxay jamciyaan laba sifo sifada koowaad oo ah usluub aad u wanaagsan oo qurux badan oo waxa weeyaan ay ka muuqanaydo ka dhedhamayda naxariis iyo raxma iyo nasteexa ay ka muuqanaydo iyo xaqa oo la caddeeyo oo aan laga leexleexan labadaasay isku darsadeen rusushu oo marka kelimadda shiddada ah hadday haddee aflagaada ku jirtana nuxurba male oo waxa weeyaan soomaalidu waxay yidhaahdaan kelimadda aflagaadada leeda ama cayda cayda nabadda waa kaa saartaa oo colaaday beerta oo qofkaad aflagaadaydo iyo adiga colaada idin dhex mareen waxawey nabadii waa kaa saartaa waa kaa geydaha yidhahdeen colaadan waxba kama tarto oo aflagaadadii cadowga waxyeelime waxba yeelime marka wax colaadna ku gelinaya colaadana aan wax ka qaba karin waxa weeyaan waa inaad ka fogaataa kelimadda aflagaadada ah waxa weya nabadana waa kaa geydaa colkana wax kama qabato marka waxaa la rabaa qofka sidiisaba muslimka ah aflagaado ma ahan diintiisa dhaqankiisna maahan hadigiisna ma ahan waxa weeyaan waa laba sifo inaad isku darato waa maxay usluub wanaagsan oo ay ka muuqaydo inaad qofka u danqanaydo war ka joog war cadaadan kaaga baqaya raxmad ay ka muuqanaydo iyo xaqa cad oon laga leexleexan waan arki doonnaa kelmaddu ku hadlo waxa weeyaan tolkayo asaga ladan wuxuu le war waxaad ku sugantihin waa been abuur ma ahan xaq fiiradan wuxuu yidhi in antum maa antum idinka ma tihidiin ilaa muftaruuna kuwa ilaahay ku been abuuranaya maahana wax kale ma tihidiin macnaha waxyaalahan aad caabudaydaan oo asnaamta ah waa iftiraac ilaahyaal ma ahan ilaahyaal ma ahan cibaada ma mudna waa iftiraac iyo been abuur marka marka si sariixu marka xaqiina u caddaynaysa uma jeedin wuxuu yidhi yaa qowmi tolkaygiyo laa as'alukum inin weydiisamaa calayhi calaa nusxii wa tabliiqii nasteexaynta aan idiin nasteexaynayo oo aan qayrka idinkugu yeerayo sharta idinkaga digayo iyo gaarsiinta aan diinta idin gaarsiinayo ajran waa ujraa idinku weydiisama waa ujraa idinkagama rabo in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahaanin ilaa cala aladii allihii korkiisa ma ahane fadaranii aniga i abuuris bilaabay allihii wax jira anoon ahayn wax jira iga dhigay allahaas ayaan dartiis diinkan idinkugu sheegayaa allahaas dartiisaan idin waalinayaa allahaas dartiisaan idinkugu naseexaynayaa asagaan ajar iyo hawaab uga rabaa idinka waxba idinkagama rabo sidaasaa nabiyaalku dhihi jireen atbaacu ambiyana sidaasaa laga raba oo dadka nabiyaalka raacay ee dariiqoodii ku socda waxaa laga rabaa dadka inay daacadnimo ugu yeedhaan iyo iyagoo u naxayo naar inay ka badbaadaan la jecel waxaana la rabaa ilaahay inay ajar ka raadsadaan isan banu aadamkaas ay wax u sheegayaan waxba aysan weydiisan afalaa tacqiluuna mawaadnan caqli lahayn mawaadnan garaad lahayn qof waxweyn kuu nasteexaynaya qayrkii kuugu yeeraya adduunka waxaad ku badbaadi lahayd kuugu yeeraya caaqiro waxaad ku badbaadi lahayd kuugu yeeraya sharta iyo balaayada kaaga yeeraya oo kaa celinaya wax uu jiraana aan kaa rabin seed qofkaas ula collaytanteen seed u nafcaadteen seed u dhibsateen qofka noocaasa waadnan caqli lahayn wa yaa qowmi tolkaygiyo istakfiruu rabbakum rabbigiin dambidhaaf weydiista wixii hadda ka hor tegey oo dunuubtii horay u tagtay ilaahay dambidhaaf ka dalbada uma tuubuu u laabta ilayhi ilallaah allaha xaggiisa u laabta waxa weeye fii maa yastaqbil hadda kadib qaladaadka idinka dhacana ilaahay u laabta u soo toobadkeena haddaad sidaas yeeshaan oo dunuubtii hore ilaahay uga toobadkeentaan ood ka dhaafid weydiisataan hadda kadib qaladka idinka dhacana ilaahay u soo laabataan yursilisamaaa samadiyuu ilaahay dirayaa calaykum korkiinnuu ku dirayaa midraaran xaalo ay tahay mid darar badan ayadoo godol badan oo waxa weeye shubayda raabka ayaa ilaahay soo dirayaa wayasidkum allah wuxuu idiin kordhinayaa oo idiin siyaadinayaa quwatan xoog xooggaasoo ilaa quwatikum maca quwatikum xooggiinna hore la jira walaa tatawallow ha jeesanina oo towxiidka aan idinla imid oon idiin sheegayo iyo daacada ilaahay ha ka jeesanina mujrimiina dembiilayaal xaalo aad tihiin marka wuxuu amray istikfaar toobadkeen ayuu amray wuxuuna u sheegay hadday sidaas yeelaan oo ay dunuubtii horeto ilaahay uga laabtaan hadda kadibna qaladkii ka dhaca ilaahay u soo toobadkeenaan ilaahi u weynaa subxaana wa tacaala inuu daruuraha asagaa amree soo dirayo amar ku siinayo roob isdabajooga u shuba dadkaas roobkuna waa asalka risqiga sababtoo ah hadday xoolo jiraanoo dadku xoola cuno roobku markuu do'o ah xooluhu cayilaan oo ay caana yeeshaan oo ay hilib yeeshaan wax alla waxa dhulka ka soo baxayo la cunayana roobku markuu do'o ay baxaan webi wax lagu waraabsadaa jiri maa haddaan roobdi'in webiyaalka qulqulaya waa roob da'ay marka ama webi hay aado ama roob toosa ha ahaado dhammaan waxaas wax ku baxayaan waa roobka ilahay cirka ka soo dejiyo idan marka risqiga asalkiisii waa roobkaas marka ilaahay risqigu idiin soo shubayaa roobuu idiin soo shubayaa wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir waman itasafa bi haadihi sifa qofkii sifadan ku sifooga oo waa maxay waa inuu dunuubtii hore ilaahay uga toobad keeno hadda kadib markii qalad ka dhacan ilaahay u soo laabto istikfaarta badiyo qofka sifadaas ku sifooba yasara allaahu calayhi risqa ilaahay risqigiisu u fududeeyaa wa sahala calayhi amra arrimihiisana ilaahay fudaydu ka dhigaa wuxuu ku dhaqaaqaba ilaahay weyna waa u sahlaa wa xafida calayhi sha'nahu wa quwata ilaahay xooggiisana waa u ilaaliya oo u xifdiya indhaha alla kuu xifdin dhagaha alla kuu xifdin caqliga alla kuu xifdin ilaahay weynaa xooggiisi iyo cisadiisi u haystayna ciso iyo awood ugu dara ciso iyo awood uu ugu dara qofka istikfaarta laasima wa kadalika alimaam alxaafid moxamed ibnu cali alkerji alqasaa wuxuu yidhi daliilun cala stinzaali risqi waxay aayaddaanu daliil u tahay in risqiga soo dejintiisa lagu dalbado iyo walcayshi dayib nolosha wanaagsan bilistikfaari watowba aayaddaana daliil u ah in lagu dalbado risqiga wanaagsan nolosha wanaagsan waxa lagu dalba ee furaha u ah inay tahay istikfaarta iyo toobadda istikfaarta iyo toobadda welidaa sidaas daraaddeed wuxuu yidhi haddii xataa sida oo waxa weyn aayaadka kaleetay tusahay suuratu nuux haddii xataa qofku uusan ilmo lahayn oo istikfaarta u badiyo ikhlaasan lilaah waxa weyn ilaahay inuu ilmo siinayo aayaddu caddaynay xataa hadduu ahaa yidhi miinaad nin uu yahay carruur uu u dhalatoo dhan ay gabdha yihiin amase gabar carruurta u dhalatoo dhan gabdho ay yihiin oo wiilal raba aayadda suuratu nuux waxay caddayneen istikfaarta hadduu laasimo in ilaahay haddana wiilalna siinayo marka risqiga waasaca durriyada dayibada ah quwada iyo awooddaada ilaahay inuu kuu baaqi yeelo dhammaan waxaa lagu helaa istikfaarta iyo toobadkeenka la daa'imo taasaa lagu helaa walaa tatawallow ha jeesanina daacada ilaahay iyo towxiidka ka jeesanina mujrimiina xaalatihiin qaaluu waxay yidhaahdeen qoomkiisii yaa huud huudow maa ji'tanaa noolama imaan bibayinatin xujo cad wamaa naxnu mana nihin annaga bitaarikii aalihatina ilaahyaalkeenna kuwa uga tegaya can qowlika hadalkaaga wamaa naxnu laka wamaa naxnu annagu mana nihin bimu'miniina laka kuwa kuu rumaynaya in naquulu maa naquulu dhihi mayno ilaa taraaka waxaa ku asiibay bacdu aalihatina ilaahyaalkeenni gobolka mid ah bisuu'in xumaan ayay kugu asiibeen qaala wuxuu yidhi nabi huud innii aniga ushhidullaah allaah waxaan ku markhaati gelinaa annii aniga berii'un beri inaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna aad la wadaajinaydaan min duunihi alla ka sokay xaala uu ahaaday washhaduu idinkuna markhaati ka ahaada annii aniga berii'un beri inaan ka ahay mimaa waxaa tushrikuuna ilaahay aad la wadaajinaydaan min duunihi alla ka sokay xaalay ahaadeen fakiiduunii ihagarsada jamiican dhammaan xaalo aad tihiin uma laa tundiruuni ha ii suginnina laxda ilbiriqsi ha ii kaadinina innii aniga tawakaltu waxaan tala saartay calallaahi allah korkiisa allahaasoo rabbii maaligga aniga imaamulo ah wa rabbikum idinkana maaligiinna ah maa min daabati naf socotaa ma jirto ilaa huwa alleh aaqidun waa midka haya binaasiyatee fooddeeda inna rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkiisuu ku sugnaaday siraadkaasoo mustaqiimin toosan markuu ugu yeedhay towxiidkii iyo istikfaartii iyo daacadii alleh siday ugu jawaabeen fiiri nabiyullaahi huud qoomkiisii oo reer caad qaaluu reer caad waxay ku yidhaahdeen nebigoodii yaa huudu huudow maa ji'tana noolama aadan imaan bibayinatin xujo cad waxa aad sheeganaydo oo aad dadka ugu yeedhaydo oo ah allaah keligiis ha la caabudo xujo cad oo lagu qanco noolama aadan imaan marka xujo cad inuu la yimidna waa xaqiiqo mana jira nabi alla soo diron xujo cad la imaan nabi kasta nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam oo ilaahay soo diro wuxuu siiyaa xujo cad oo dadku ku rumay karaan wax dadku ku qanci karaan laakiin waxa weeyaan in dhammeelaysan u jeedin wax kama arkaan qofku meeshuu u jeedo unbaa wax laga tusi karaa hadduu waxa weeyaan qofka xagga usii jeesto oo tidhahda qorraxdii waa soo baxday oo ku yidhahda anugu uma jeedo hadda dhankaas kaama jirta waatan halkaanay taaganta bal fiiri anugu hadda waxaan kuleeyahay qorrax ma arko miyaa tusi karta adigu marka ma tusi kartid la waa mucaani waa mucaani marka indhuhu meelaysan u jeedin wax kama arkaan nabiga ilaahay xujacad waa la soo diray nabi aan lala soo dirin lama arko nebiyullaahi huud ilaahay xujo cad uu la soo diray oo tusayda alla keligiis in la caabudaa inay xaq tahay inuu rasuul xaqa yahay in alla soo diray aayad tusayda alla la soo diray laakiin cinaaday u leeyihi idaa haddaad aragto qof leh wallahi aniga weli hadda arrintaas iima cadda xaqu ma cadda iyadoo xaqa loogu yeerayo macnaheedu mar walba ma ahan inaan xaqu caddayn xaqu waa cadya ma ahan inaan xaqu caddayn laakiin cinaaday u badanta cinaad ayay u badanta waxay yidhahdeen wamaa naxnu annagu ma nihin bitaarikii aalihatina ilaahyaalkeenna kuwa ka tegaya can qowlika liajli qowlika hadalkaaga dartiis hele horta annaga waxadan ku qanacna noolama adan iman oo tusaya in shirki layska daayo alla keliyana la caabuda inay xaq haddee iska daaya keliyana uga tegi mayno ilaahyaalkeenna intaas aan caabudaynay hadalkaaga uga tegi mayno oo ah iska daaya ha caabudinina waayahay iskuma xigta yidhahdeen daydkaas uga tegi mayno waa ilaahyaalkeenni dhamma intaasaan caabudi jirin wamaa naxnu laka wamaa naxnu annagu mana nihin bimu'miniina kuwa kuu rumaynay laka adiga rasuulnimada aad sheeganaydo na ma kuu rumaysnin annaga kuu rumayn mayno marka fiiri waxay kula hadlayaan waxay yidhahdeen in naquulu maa naquulu dhihi mayno ilaa taraaka waxaa ku asiibay oo keliyahan kuleennahay bacdu aalihatina ilaahyaalkeenna gobolka mid ah bisuu'in xumaan annagu hortaa rasuul inaad tahay kuu rumayn mayno laakiin keliya waxaan kuleennahay ilaahyaalkeennii markaad iska day diidday saa dadka uga reebayday war yaan la caabudi war nacfi ma keeni karaa war dhib ma celi karaa war dheef ma leh war waa dhagxaan war ka hara arrintaasay ka xanaaqeen ilaahyaalku ceebayntaad ceebaynaydo maalin kasta ood leedahay wax nacfiyana ma keeni karaan wax dhibaataana ma celi karaan saad ceebayntaasay ka xanaaqeen ilaahyaalkii markaasay ku mareen waxaad tahay qof marka la dardarayo waxa weeyaan balaayo martay oo maskaxdii ka tagtay caqligiiyaa kaa lumay qofkuna markuu waasho waxay yidhahdeen wuxuu iska sheegtaa wuxuusan lahayn waa waalan yahay dariiqaanu yaalla markaasuu leeyahay waddanka boqorkiisa inaan ahay maogta waddankan anugu inaan ka taliyo qofku marka waalan yahay uu sheegtaa wax weyn oo uusan shaqo ku lahayn marka waxay dhahdeen sidaasoo kalaa tahay ilaahyaalkeenniya ku maray oo ku derderay oo maskaxda waxweyn kaa qaadoo ku waalay sidaas darteed aad waxaad iska sheegana wax weynaad leedaha rasuul alla soo diraan adoon waxba ahayn sida loola hadlay fiiri waa nabi alle taas marka waxay cibro u tahay qof kasta oo diin ilaahay sheegaya oo saxiixa cibray u tahay sababtoo ah adiga waxaad ogsoon tahay banu aadamkaagaan ah oo aan nabiga ahayn si kastood u dadaasho waxaad dhici karta inaad xataa usluubka qalado waxaad dhici karta in xataa intiqaam nafsiga ku galo xoogaa ciilka miyuu ku galo waxaad dhici karta dunuub aad gashayba ilahay inuu kuu ciqaabayo wax badana adiga ikhlaasku xataa inuu si kayaha dhici karto oo markaas diintaas aad sheegayda ikhlaas dhex maxdiya usan noqon haddii marka lagugu diido diinkaad sheegaydo ama lagugu aflagaadeeyo lugua wax waalan baata ama lunsan inaad layaabto oo tira tanoo kale lama arg ida darana anoo tawxiid ugu yeerayo ay sidaan ileeyihin miya ma waa inaad soo xasuusataan nabi alla soo diray oo usluubka aan qaldayn oo xaqa caddaynayo oon ikhlaasku ka xumayn oo aan naftiisa u gargaarayn ilaah u gargaarayo kulli dariiqi saxda aha ku wada sugan aa waxaa la ileeya war wax waalan ba ilaahyaalkii lagaa reebi waayaa ku maray saanu ku malaynayn maskaxdaada saas noqonayd ma garad waa inaad taas tusaale kuu tahay marka nabiyaalkaa sida la dhihi jira soo ma jeedin saas ula hadlay siduu ula hadlay marka fiiri annaga maanta haddii waxa weeye qof naga mida la yidhaahdo waxa weyn xoogaa ha kuu malaynayn awliyadii lagaa reebi waaye saad u dhahayda war awliyada yaan la caabudi war awliyada yaan la tuugi war ahlu qabuurka yaan la caabudi war alla keliya ha lagu xidhmo war alla keliya ha la baryo saad u laheen oo kuwaas waa ku mareen hebel caruurtii waa dhintay maalkaaga waa kaas baaba'ay adigoo adidaas xanuunsan ma iska daynayda awliyadan lagaa reebi waaye waa iska daynaa waa iska daynaa bal hala iga shardi xidhuu dhihila soo maa laakiin nabiga ilaahay siduu u hadlay fiiriy nabiga ilaahay bal siduu u hadlay fiiriy markii la yidhi waxaa ku maray ilaahyaalkii lagaa celin waayey ood afar iyo labaatan sac daba taagneed lahahdo war wax ma awoodaan siduu u hadlay fiiriya nabiga ilaahay qaala nabi huud wuxuu yidhi innii aniga ushhidullaaha ilaahay waxaan ku markhaati gelinaa labada ficilaa ku tanaasucaya annii bari'un innii aniga ushhidullaaha allaah waxaan ku markhaati gelinaa annii aniga berii'un beri inaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna aad ilaahay la wadaajinaydaan min duunihi alla ka sokay xaaliya dhammaan wax alla ka sokeeya hadduu malaq yahay hadduu weli yahay hadduu nabi yahay hadduu geed yahay hadduu dhagax yahay inaanan caabudayn oonan cibaado u oggolayn oonan aaminsanayn inuu dhib keeni karo inuu dheef keeni karo sidaasaan caddayna berii aan ka ahay cibaadadiisa macnaha wuxuu ka beri noqona waa inuu caabudo berii aan ka ah washhaduu idinkuna markhaati ka ahaada annii aniga berii'un beryan ka ahay mimaa waxaa tushrikuuna aad la wadaajinaydaan alle min duuni alla ka sokay xaaluye fakii duuni i hagarsada jamiican dhammaan xaalatiin iska daa ilahyaalka keligood idinkoo gaalaahoo dhan iyo intaad caabudaan isku dara marka iyo sirqool bad aniga ii sameeyana waxay ga qaadi kartaan in kale dhammaan isku taga sirqool ii sameeya uma laa tundiruuni kadibna ha ii kaadinina ilbiriqsi xataa ha ii kaadinina bal waxaad balaaye awoodaan oo dhan inta isku dartaan xaggayga usoo dira bal inaad waxga qaadi kartaa nin kale sow sariix ma ahan marka sow sariix ma ahan marka waxay tahay waa kaase caqiidadii nabiyaalku waa noocaas qofkii nabi rumaysan oo nebi maxamed rumeeyey sala allahu calayh wasalam ambiyadii ka horreeyey rumeeyey caqiidada laga raba waa noocaas haddii lagugu hanjabo makhluuq waa inaad tidhaahdaa aniga waxaan aaminsanahay alla kaliyunu koonkaan maamulo cid kale oo dhib keeni kartaa ma jirto cid kale oo dheef keeni kartaa ma jirto haddaba cid alla ciddaad isleedihiin dhibay keeni kartaa haddaad jinniya meelku ogtihiin haddaad shayaadiin ogtihiin haddaad sixoolayaal leedihiin haddaad weli saalix meel in kugu xiran yahay dhammaan boqorradii laga caananuugay isku daray bal aniga igu soo wajah koob shaaha igama daadi karan soo moogsaa haddaadan saas aaminsanayn ilaahay maadan rumay koob shaaha kaama daadi karan koonkan alla keligiisa maamusha cid kale oo wax ka maamushaa ma jirto soo ma jeedo innii aniga tawakaltu waxaan tala saartay calallaahi ilaahay korkiisa meeshu isku hadlayna waa taas marka diiri markuu intaan yidhi aniga waa ka beri noqday meeshu isku hadlayna waa taasa innii aniga tawakaltu waxaan tala saartay calallaahi ilaahay korkiisa allahaasoo rabbii aniga maaliga imaamulaa wa rabbikum idinkana maaliga inin maamulaa maa min daabbati naf socotaa ma jirto ilaa huwa alle aakidun midka haya weeye binaasiyata foodeeda naf kasta ee dhulkan korkiisa ku socota malag ha ahaado jinni ha ahaado weli ha ahaado bahal ha ahaado naf kasta waxa weeyaan foodeedu gacanta allay ku jirtaa maxaa loola jeeda alla foodeeda haya fooda shayga aad haydo tintaas madax u soo horayda meeshaad rabta u jeedi kartaa meeshaad rabta u jeedi kartaa macnaheeda ilaaha maamula wey dhammaan daabab kasta oo dhulkan korkiisa ku sugan asaga wax ma maamulo tasaruf ma leh wuxuu raba ma dhimi karo wuxuu raba ma wanaajin karo gacan allu ku jira gacan allu ku jira maa min daabati naf socotaa ma jirto ilaa huwa alle aaqidun kii hayo weeye binaasiyata foodeeda inna rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkiisu ku sugan yahay siraadkoo mustaqiimin toosan maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa siraad mustaqiim ah alxaqu waalcadlu saasaa loola jeedaa allah subxaana wa tacaala asagoo cid kasta haya oo keligiis maamula haddana ilaahi weynaa wuxuu ku sugan yahay xaq iyo cadli oo waxa weeyaan qofka uu asagu ciqaabana waa qof ciqaabta mudan kuu badbaadiyana waa bifadlihi waraxmati marka ee waxa weeyaan ma ahan daabadahaas uu alla maamulayo haddana inuu dulminayo ma aha isagoo keligiis maamula wuxuu doono ku samayn karaa wuxuu doono yeeli karaa haddana cadligu ku maamula cadligu ku maamula marka qof tawxiidkii ku baaqaya oo alla keliya halla caabuda leh waxa weeyaan ma dhici karta makhluuqaadkaasu inay iyagu waxa weyan maskaxdiisi caqligiisa baabi'iyaan ma dhici karto mana awoodaan mana awoodaan xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi maqaamkan wuxuu koobsaday waqad tadamana hada almaqaam xujatan baaliqa wa dalaalatan qaadica calaa sidqi maa jaa bih maqaamkan wuxuu koobsaday xujo xeeldheer iyo dalaalo go-an waxa uu nabi huud la yimid inay xaq tahay wa budlaani maa hum calayhi waxay ku sugan yihiinna inay baadil toosanamyaal hal caabudo ah allatii laa tanfac walaa tadur wax ay nacfiyay keeni kartana aan la arag wax dhibaatahay difaaci kartana aan la arag sababtoo ah maxaa u haray haddii layidhi idinkii ilaahyaalkiina dhammaan isku taga bal aniga wax iyaal haddeeraan caddayna inaan beri kahay marka waa sariix wey fa in tawallow haddaad jeesataan faqad ablaqtukum waan idin soo gaarsiiyey maa diinkii ursiltu bihi layla soo diray ilaykum xaggiinna layla soo diray wayastaklifu rabbii rabbigay wuxuu kaliif yeeli doonaa qowman qoom qoomkoo kayrakum idinkaan ahayn walaa taduruunahu alla kama dhibaysaan shay-an shayna inna rabbii rabbigay calaa kulli shayin wax walbaba xafiidun waa midka ilaaliya walammaa ja'a markuu yimid amrunaa amarkeenna najaynaa waan badbaadinnay huudda nebiyullaahi huud waladiina dadkiina waan badbaadinnay aamanuu xaqa rumeeyey macahu huud la jirkiisa biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteedan ku badbaadinnay raxmaddoo minaa xaggeenna ka ahaatay wanajaynaahum reer huud waan badbaadinnay min cadaabin cadaab xaggiisan ka badbaadinnay cadaabkaasoo khaliidin qiro weyn wa tilka taas caadun waa reer caad jaxaduu waxay diideen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisiyay diideen wa casow rusulahu rusushiisiina way caasiyeen watanacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid wax qasbid badan dhammaantiis amarkiisay raaceen caniidin oo xaqa ka madax adag wa utbicuu waxaa la raacsiiyey fii haadihi dunyaa adduunyadan dhexdeeda lacnata naxariista in laga fogeeyo wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dhexdeedana lacnata naxariista in laga fogeeyo alaa baraaruga inna caadan reer caad kafaruu rabbahum rabbigooday ku kufriyeen alaa baraaruga bucdan fogaansho licaadin reer caad ay fogaadaan qowmi huudin huud qoomkiisii ah weli waxaa socdaa hadalkii nabiyullaahi huud calayhi salaam qaala nebi huud wuxuu yidhi fa in tawallow tawallow waa ficil mudaaric labadii ta'ooda mid la xadfay tawalla ilo maadigay ta'du ku jirtay tatawallow ay midaa la iska xadfay fa in tawallow haddaad jeesataan jawaabkiina waa la xadfay jawaab shardigii intaan shardiya jawaabkeedii faqad ablaqtugumtaan maaha maba noqon karaba sababtoo ah had maxaa lagu yaqaanaa jawaabu shardi shardiga kadib u dhacaa soo maaha saas dhacdo saasaa dhacaydaa la yidhahdaa iblaaqa iyo gaarsiintu ma qabla tawaliyay dhacday mase bacda tawaliya dhace qabla tawaliyay dhacday soo ma mase bacda tawali goormaa iblaaqa gaarsiintu goormay dhacday qabla tawaliyay dhacday idan shardiga marka jawaab uma noqon karto ilaa jawaab shardi waxa lagu yaqaan shardigu ka dambeeya marka waa laasim inaad tirahdo waa xadfanta tanna waa taxliil marka waxa weeye fainta wallow haddaad jeesataan oo aad ka jeesataan camaa ji'tukum bihi min cibaadati rabbikum min cibaadati illaahi rabbikum waxda laa shariika lah haddaad ka jeesataan diintaas aan idin sheegayo oo ah allihii inin abuuray keligiis caabuda keligiis addeeca keligiis ka dambeeya haddaad ka jeesataan falaa ubaali dankamali wax dhibna igama soo gaaray jawaabkii waa maxduud maxaa yeelay faqad ablaqtukum anugu waa idin soo gaarsiiyey maa diinkii ursiltu bihi layla soo diray haddaad ka jeesataan alla keligiis ha la caabudo alla keligiis ha la addeeco aniga wax dhiba iga soo gaari maaha wax dana kama lihi marka falaa ubaali ma u aabayeelayo wax dhibuhuna iga soo gaari maaha sababtoo ah faqad ablaqtukum aniga waa idin soo gaarsiiyey maa diinkii ursiltu bihi layla soo diray ilaykum xaggiinna la iila soo diray wayastaklifu rabbii rabbigayna wuxuu khaliif yeelin qowman qoomkaasoo kayrakum idinka aan ahayn qoom kale alla khaliif yeeli doona waa maxay ilaa idinka waa idin baabi'inoo waa idin halaagin dhulkaanna wuxuu taladiisa u dhiibi doonaa qolo kaloo asaga caabudayda hadaad idinku diiddaan inaad allaah caabuddaan ilaah waa idin xaaqa idinka markaasa ilaahay dhulka wuxuu makanin doonaa oo gacanta u geli doonaa kuwa allaah ogol oo ilaahay ka amar qaadanaa oo keligiis caabudaya sidaas weeye walaa taduruunahu ilaahayna kama dhibi kartaan shay-an shay dhammaantiin haddaad israacdaan gaalada adduunkao dhan ay iswaafaqdo ilaahay waxba kama dhibi kartaan dhibkan gaalnimada ka imaanaa iyo macaasida iyo sharta idinkaydi ku soo laabana adduunkana idinkaa u cadaab mudana aakhirada idinkaa u cadaab mudana laakiin ilaahi weyna wax uga nuqsaamaya male haddii addoommadoo dhan gaaloobaan noocaas weeye inna rabbii rabbigayna xafiidun waa midka ilaaliya calaa kulli shayin wax walbaba wax kasta oo addoonku ku hadlo iyo wuxuu sameeyo ilaahay agtiisa waa xifdisan yihiin wax lumaya ma ahan wax iska dayacmaya ama lumaya ma ahan qowl kastood ku hadashay ficil kastood ku hadashay waxa weeyaan ilaahay agtiisa waa qoran yah waana diyaar in khayran fa khayrun waa abaalmarinaya haddaad qayr u ahaa qayra ilaahay kugu abaalmarin hadduu shar ahaa ilaahay sharu kugu abaalmarin wax walba marka waa inaad ogaataa waxa aad ku hadlaydo waxa aad samaynaydo waxaweyn waxaad hebel ugu darnaanaydo waxaad hebel ugu roonaanaydo dhammaan inay ilahay agtiisa ka qoran yihiin taas ku xisaabtan allahaasna maalinkuu ku soo doono aadan iska difaaci karin taas ku xisaabta cadaabka allah marka soo degayba waa ayadoo la halaagayo reer caad ayadoo ilaahay halaagaya ilaah nooga warrami ilaa wuxuu ihi subxaana walamaa jaa'a markuu yimid amrunaa amarkayagii markuu yimid waa cadaabkii lagu cadaabayey reer reer caad reer caad oo qowmu huud ah cadaabkii lagu cadaabayey weye oo muxuu ahaa dabayl socotay toddoba habeen iyo sideed maalmood sabca layaalin wa amaniyat ayaam waxa weeyaan toddoba habeen iyo sideed maalmood dabayl isdaba jooga wey oo wax ay ka tegaydo aan la arag maa tadaru min shayin atad calayhi ilaa jacalathu ka ramiim shay kastoy soo dul martoo loo diray bololay ka dhigay waa baabi'ina ta qofka reer cad waa niman dhaadheer koray u tuureen cirka markay u faniijido uu madaxa usoo dhaca intaas kurtaha ka goy madax xagga ku dhaca markaas isagoo birir badanood moodo geed timira salkiis uu meesha iska yaalla meesha iska yaalla dadkii kibirka badna ee xaqdiidyada ahaa ilaahay cadaabkiisu markuu yimi saas u dulloobay wax iska celiyeenna male ilaa wuxuu yidhi subxaana waamaa jaa markuu yimid amrunaa amarkayagii najaynaa waa badbaadinay huudan reer huud waladiina dadkiina waa badbaadinay aamanuu xaqa rumeeyey maca huudla jirkiisa ladhihma qaraabadiisiyaa la badbaadiyey reer hebel kalea la badbaadiyey waxay tahay mar haddii cadaabka alla yimid waxaa badbaaday nabig alle iyo nabiga intii raacday nabigii alle iyo nabigii intii raacday nabigii alle oo ilaahay soo dirsado huud ah iyo intii raacdo rumayd bes cid kalema badbaadin najaynaa huudanaan badbaadinay iyo waladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey maca huudla jirkiisa biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteedaan ku badbaadinay raxmaddaasoo midnaa xaggeenna ka ahaatay ilaa wuxuu ihi subxaana wanajaynaahum huud iyo intii raacday waa badbaadinay min cadaabin cadaabaan ka badbaadinay cadaabkaasoo khaliidin qiro weyn cadaab aad u qiro weyn oo culus ayaan ka badbaadinay waa toddoba habeen iyo siddeed maalmood cadaab isdaba joogahayoo socday wa tilka caadi qisadii reer caad waa dhammaatay laakiin waxaa la daba dhigayaa xikmadii loo sheegay xikamkii loo sheegay xikmo ka mid maqsadkii iyo ujeeddadii qisadan loo sheegay waxay tahay in lagu cibro qaato oo marka ilaah uu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa qoladaasaa hadda kahor jirtay nabiyaa loo diray xaqiyay diideen waa la cadaabay sheeko oo laga sheekaynayo maantoolaysya maaha sheeke layska sheekaynaa maaha macnaheedu waxay tahay sunnatullaahi waa nuuca qofka waxa weyn xaqa diida ilaahay waa cadaabaa adduunka waa halaagaa aakhirana waa cadaabaa qofka xaqa raaca ilaahay adduunka waa badbaadiyaa aakhirana waa badbaadiyaa waxaana loo sheegayaa waxa weeyaan dariiqada ilaahay wax ku maamula waxaa ka tusaya dariiqada ilaahay addoommadan kula macaamilo dariiqadaasa waxaa lakaga caddaynaya si qofku u kala doorto liyahlika man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina sidii qofkii rabaana dariiqa halaagga u raaca isagoo og inuu god ku socdo kii rabaana uu maanta ka joogo u sabaqabto ilaa wuxuu idhi subxaana wa tilka taas qabiilada laga soo warramay caadun reer caad weeye jaxaduu waxay diideen biaayaati rabbihim saddex dembiyay galeen fiiri waxa halaagga ay ku muteen waa saddexdan cid kastoo saddexdaas dariiqadaas laga helo saddexdaas laga helana ayaguna tiiyoo kale mudanayaan wa tilka taas caadun reer caad weeye jaxaduu way diideen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisiyay diideen waa dembiga koobaaday galeen koow wa casow way caasiyeen rusulahu ilaahay rusushiisiina waa caasiyeen cisyaanka waxa weeyaan waa inaad khilaafto ilaa rususha waxaa la rabaa wax alla waxay sheegaan in la rumeeyo caqiida laga dhigto wixii rusushu ay amraan oo yidhahdaan ha la sameeyana waa in la sameeyo wixii rusushu ay diidaanna waa in laga tago ayagu waa caasiyeenoo rusushii waxay sheegeen waa rumaysa diideenoo caqiida waa ka dhiga diideen wixii ay amreenna waa samay diideenoo waa fuli diideen wixii rusushu ka reebeenoo dadka ka reebeenna waa ka hari diideen idan rusushii allay caasiyeen waxaan soo ogaanay reer caad waxaa u tegay nabiyullaahi huud nabiyullaahi huuday caasiyeen allah subxaana wa tacala wuxuu leey rusushii waa caasiyeen rusushii oo dhan way caasiyeen ilaa rusulahu haddii la yidhi waa nakiro loo idaafeeyey macrifa soo maa marka jamaca macrifada loo idaafeeye cum dhammaan rususha alla soo diro dhan ay caasiyeen wey macna hal rasuulana u tegey wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir wadaalika anna man kafara binabiyin arrinkaas wuxuu ku dhacayaa qofka nabi ku kufriya faqad kafara bijamiici alambiyaa nabiyaalkoo dhan ayuu ku kufriyey maxaa yeelay liannahu laa farqa bayna axadin minhum maxaa yeelay wax farqiya uma dhexeeyo mid ayaga ka mid ah fii wujuubiiliimaani bihi rumaynta la rumaynaa wax farqiya uma dhexeeya dhammaan waa in la rumeeyaa fa caadun kafaruu bihuudin reer caad waxay ku kufriyeen nebi huud fanasala kufruhum bihi fa nasala wuxuu degay kufruhum bihi gaaloobidda ay ku gaaloobeen mansilata man kafara bijamiici rusul qof rusushoo dhan ku kufriyey booste marka waa noocaas maxaa yeelay rusushu asal waxiidaha ay la wada yimaadeen asal waaxida oo ah alla kaliya ha la caabud qofkii mid marka ku kufriyey dhammaan waa ku kufriyey welidaa sidaas daraaddeed dadka mu'miniinta nabiyaalkao dhan waa rumaysan yihin nabi ciiseay rumaysan yihiin nabi maxameday rumaysan yihiin sala allahu calay wasalam nabiyaalkao dhanay rumaysan yihiin nabi muusey rumaysan yihiin ma jiro nabiyay diidayaan laakiin kafarada yahuudda waxay leeyiin nabi muusaan rumaysana ciisena way diidayan ciisena way diidayaan masiixiinta iyo kirishtaanku waxay leeyihiin waxa weeyaan waxaan rumaysannaha nabi ciise nebi maxamedna way ku kufrinayaan afgogaadsa kuwa siyaasiyiinta way ku afgoa nabiyaalkoodha waa nabi maxamed waa jiray waa jiray nabi maxamed naftiisu ay leeyihiin markaasay hoosna ka caayaan macladan marka waa kafara siyaasiyiin ah ee maahan inay rumaysan yihin hadday rumaysan yihiin maxaa waajib ku noqon lahaa inay nebi maxamed raacaan oo qur-aankan ku dhaqmaan taasaa ku waajib noqon leh idan waxa weeyaan gaal xumo siyaasiya oo leh maya maya anagu diimaha waa ixtiraam nabi maxamed u ognayn nabi ahaa gaal xumoo leh haddaad aragto kadaab shaydaana wey waana afaaq afiim ah soo ma jeedid sababtoo hadduu rumaysan yahay waajib waxaa ku ah nebi maxamed inuu raaco ilaa nebi maxamed wuxuu uhi mar haddii aniga alla isoo diray wixii banu aadamoo dhulka korkiisa ku nool anaa layga raba inay raacaan qofka yahuudka iyo qofka masiixiga u raaci diidaana naartuu galahu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam marka ma rumaysan hadduu rumaysan yahay si uusan naarta u gelin inuu raaci lahaa marka waxa weeye waa inaad kala taqaano xaqaa'iqda iyo siyaasadda fircooniga marka rusushii oo dhan way caasiyeen waa dembiga labaabay galeen reer caad tii koowaad aayaadkii alle iyo kitaabkii alley diideen tan labaadna rusushiyay caasiyeen tan saddexaad watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid wax qasbid badan dhammaantiis amarkiisa caniidin oo xaqa ka madax adag waxay raaceen dadkii jabbaadirada ahaa waa dadka baadilka dadka ku qasba xoogga inta adeegsadaan baadilka dadka ku qasba jabbaabirada ee xaqa ka madax adag kuwaasay raaceen marka fiiri nasiib darada ku dhacday nebigoodii oo naasixa ahaa oo u nasteexaynayey oo xumaanta ka celinayey oo wanaagga amrayey waa ay khilaafeen waxayna raaceen cadow alle oo jabbaar ah oo madax adag oo baadilka dadka ku qasbaya kaasna way raaceen saddexdaas markay sameeyeen marka aayaadka allay diideen rusushiina waa caasiyeen waxay raaceen madaxda jabbaabiradaa ee dadka baadilka ku qasbana waa raaceen saddexdaas markay sameeyeen fiiri abaalkoodii ilaa wuxuu yidhi subxaana wa utbicuu waxaa la raacsiiyey fii haadihi dunyaa adduunyadan dhexdeeda lacnata naxariista ilahi in laga fogeeyo koow horta adduunka waxaa la ku abaalmanaya raxmadda ilahi in laga fogeeyo naxariista ilahi in laga fogeeyo cadaabka lagu fogeeyo wa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamahana naxariista ilahi in laga fogeeyo marka adduunkana raxmadda alla lagu waayaa hadduu qofku kitaabka alla diido rususha alle caasiyo uuna raaco dadka jabaabirada ah ee baadilka dadka ku qasba alaa baraaruga inna caadan reer caad kafaruu rabbahum rabbigooday ku kufriyeen alaa baraaruga bucdan fogaansho ha fogaadeen licaadin reer caad ha fogaadeen qowmi huudin ah amase qowmi huudin ha fogaadeen ka bedelo maxaa qowmi huudin loo dabadhiga waaba caddaatay reer caad waa la yidhi reer tamuuda meesha laga saara ilaa iyagana waa la yidhahdaa waxa weyaan caadi ilaa laba caadaa jirta caadun iluulaa wa caadun ithaaniya marka caadun uula waa qowmuhuud caadun aaniyana waa reer amuud iyaga laftooda reer caadkii waa ay ka mid yihin waa qoladii dambe oo caadka ahayd marka waa in la yidhahdo caadun iluula ama la yidhahdo qowmi huudi labadaas mid waa in la daba dhigo si loo garto inay qolada hore yihiin qolada hore inay yihiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa ilaa hamuuda walaqad arsalnaa waa dirnay ilaa hamuuda reer hamuud waxaan u dirnay aqaahum walaalkood fi nasabi ugu walaal ah saalixan nabi saalixaan u dirnay qaala nabi saalix wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo ucbudullaah allaah caabuda maa lakum ini ma sugnaan min ilaahin mid xaq lagu caabudo ilaahaasoo kayruhu allah aan ahayn huwa alle ansha'akum waa midkii inin ammaanmuday huwa alle anshaakum waa midkii inin abuuray min alardi dhulka xaggiisa ininka abuuray wastacmarakum waa midkii ininka dhigay kuwa camira fiihaa dhulka dhexdiisa fastakfiruuhu allaah dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ilayh kadib allah u soo laabta inna rabbii rabbigay qariibun waa mid dhow oo u dhowaansho badan miman akhlasa lahu lcibaada waa qofka cibaadada u khallisa mujiibun waa mid ajiibo ilaahay ducaa'ahu baryada uu baryayo qisadii saddexaad ayaa noo bilaabatay oo ah waxa weeyaan nabiyullaahi saalix iyo qoomkiisii loo diray oo reer tamuud nabiyullaahi saalix calayhi salaam iyo qoomkiisii loo diro reer tamuud ilaa wuxuu uhi subxaana waa ilaa tamuuda walaqad arsalnaa soo qadaro walaqad arsalnaa waan dirnay ilaa tamuuda reer tamuud waxaan u dirnay akhaahum walaalkood saalixan saalix ayaan u dirnay nabiyullaahi saalix waa walaalkood fi nasab waa ka dhashay laa fi diin diinta walaal uguma ahan marka banu aadamka fiiri cajaa'ibtooda nabiyullaahi nuux markii la soo diray oo sagaal boqol iyo konton sano uu tawxiidka ugu yeerayey dad yar aa rumeeyey adduunka wixii gaalo joogay ilaahay waa halaagay intii yartaaheed oo rumaydaa la badbaadiyey dhulkiyaa la dejiyey dhulkiiyay ku noolaadeen waa isdhaleen waa isdhaleen waa isdhaleen marka ayaa la joogay dadkii farcayo ka farcamay muuminiintii doonta lagu badbaadiyey gabala gaalo noqday iyagaa gabalgaalo noqday gaaladaasaa loo diray nabiyullaahi huud calayhi salaam mufasiriintu waxay ka hadlaan in mise u dhexayda nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi huud siddeed boqoloo sano qaaraa sheegeen waa iska taariikh iyo qisas ilaahay baa garanaya xaqiiqadeeda kadib waxa weye nabiyullaahi huuda gaaladaas diinta ugu yeedhay qayb yar ayaa rumayday qaybuna waa diideen intii diidday ilaahay cadaab unta keenu ku xaaqay markii kuwaas dhulka laga nadiifiyey intii mu'miniintaada dhulka lagu baaqi yeelay way bateen waa isdhaleen waa isdhaleen faracoodiiya haddana gaalo noqday markaasaa nabiyullaahi saalix ilahay u soo diray markii muddo loo nimceeyaba dadku way ka leexanayaan dariiqa ilaah ilaa marka nabiyullaahi saalix uu diray nabiyullaahi saalix sidaanuu yidhi qaala nabi saalix wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo usluubku waa isku mid fiiri nabiyaalka usluub wanaagsan oo ay naxariis iyo wax weyn qayrka inuu la jecel yahay ka muuqato wey inuu qayrka la doonayo uusan asagu wax weyn qof iska un iyaga beegsanaya ama ayaga ka aarsana uusan ahayn ee uu yahay qof qayr la raba fiiri sidaas u hadlaya yaa qowmi tolkeeyo ucbudullaah allaah caabuda maa lakum inima sugnaanin min ilaahin mid xaq lagu caabudo ilaahaasoo kayru allah aan ahayn allaah cid aan ahayn oo in la caabudo mudan ma jirto malag lama caabudi karo nabi lama caabudi karo dhagax lama caabudi karo allah ayaa cibaadada mudan fiiri marka nabiyaalka waa kelima waxiida marka la fasiro nabi walba luqadu raba ha ku gudbiyo saalix waxa weyn ha ku hadlo huud ha hadlo iyagoo carabayba ahayn labadaan laakiin nuux oo cajami ah iyo nabiyaalka kaleeto dhammaan isku dar nabiyaalkao dhan waxa weeyaan luqada rabaa ku yidhaahdeen marka carabi lagu fasiro kelimaddaasay ku wada hadlaayeen icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru idan qof kasta oo nabiga rumeeyey oo muslim ah waxaa la rabaa baaqaas inuu dadka ugu baaqayo war ilaahay keligiis caabuda ilaahay keligiis tuuga ilaahay keligiis tala saarta ilaahay keligiis ku xirnaada allah weyn keligiis ka baqa allah sharcigiisa u xugun taga waa inuu allahaas ummadda ku xidho qofkii nabiyaalka rumaysan oo dariiqoodii ku socda sidaasaa laga raba wuxuu yidhi huwa allah anshacakum asagaa idin abuuray oo abuuristiinna ka bilaabay anshaca macnaheedu waxa weeye ibtada'a khalqakum abuuristiinna asagaa bilaabay saas weeyaan huwa alle anshacakum asagaa idin abuuris bilaabay min alardi dhulka xaggiisu idinka abuuris bilaabay maxaa yeele yaa u horreeyey banu aadamkan nabiyullaahi aadam calayhi salaam nabiyullaahi aadamna maxaa laga abuuray carrada marka allah dhulka waa midkii idinka abuuris bilaabay wastacmarakum dhulka kuwa camirana asagaa idinka dhigay caqli iyo xoog uu idingelshay dhulkiiaad camirayda meel guryaad ka dhisayda meel ceelaad ka qodayda meel berkadaad ka qodayda meel beeraad ka samaynayda meel masjidaad ka samaysanayda meel bawxa marka allah idinka dhigay dhulka waxa camira banu aadamka umbaa dhulka camira wax kaloo dhulka dhisaya arkimaye soo ma jeedid ilaahay baa idinka dhigay dhulka kuwa camira haddaba hadday sidaastoo alla idin abuuray nimcadaanna idin galay fastakfiruuhu allahaas dambidhaaf weydiista dunuubtiinnii hore oo horay u tagtay allahaas dhaafid u weydiista uma tuubuu kadibna u soo laabta ilay xaggiisa oo hadda kadib mustaqbalkana wixii qaladoo idinka dhaca alla u laab marka nabiyaalkao dhan sidaan in amri jiray kutusayda nabiyaalkao dhan nuuxaa amray huudaa amray saalixaa amray toobadda iyo istikfaarta nabiyaalkao dhan amri jiray inna rabbi rabbigay qariibun waa mid dhow miman akhlasa lahu lcibaada qofka cibaadada u barax tira ilaahay waa u dhow yahay qurbigan waa qurbi khaas ah waxaa loola jeedaa ilaahay waa u dhow yahay binnasri waalta'yiidi waalxifdi waalkalaa'a ilaahay baa u dhow wuxuu ugu dhow yahay binnasri waalta'yiid inuu u gargaaro inuu xoojiyo inuu xifdiyo inuu waardiyeeyo uu alla ugu dhow yahay mujiibun waa mid ajiiba idaa dacahu hadduu tuugana qofka cibaadada u barax tira uu ilaahay baryada ka aqbala innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen reer tamuud yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahed qaaluu waxay yidhahdeen reer tamuud yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad aheed marjuwan ku la rajeeyo fiinaa dhexdeenna rajaan kaa qabnay qabla haadaa qabla haada alqowli aladii qultahu hadalkan aad tidhi ka hor atamhaana ma waxaad naga reebaysaa an nacbudda inaan caabudno maa wixii yacbudu kuwa caabuda ay ahaayeen aabbaa'unaa aabbayaalkeen wa innanaa annaga la fii shakin shaki kuwa ku suganaan nahay mimaakii xaggiisaan shaki uga sugan nahay tadcuuna aad noogu yeerayso ilayhi xaggiisa shakigaasoo muriibin dareen qofka ku rida qaala wuxuu yidhi nabi saalix yaa qowmi tolkeeyo a ra'aytum bal iiga warrama in kuntu haddaan ku suganahay calaa bayinatin xujo cad korkeed xujadaasoo min rabbii xagga rabbigay ka ahaatay oo wa aataanii uu isiiyey rabbigay minuu xaggiisa xaalay ka ahaatay raxmatan naxariis faman yansurunii yaa ii gargaara min allah min cadaabillaah ilaahay cadaabkiisa yaa iiga gargaara in casaytuu haddaan caasiyo famaa tasiiduunanii ii siyaadi maydaan hayra takhsiirin mid khasaaray inaad iga dhigtaan wax aan ahayn nabiyullaahi saalix calayhi wasalaam markuu hadalkii wanaagga badnaa kula hadlay tolkiisa towxiidkiina ugu yeedhay bal waxay kula hadleen fiiri qaaluu waxay leedeen reer tamuud yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd marjuwan ku la rejeeyo fiina dhexdeenna qabla haadaa qabla haada alqowli aladii qultahu hadalkan aad ku hadashay ka hor nin rajo badan laga qabo loo han weeye hadheeday waxay dhahdeen nin yahow intaadan waxaan sheegin oodan dhihin alla kaliya ha la caabudo runtii waa lagu han weyna rajo weynaa laga qabo nin xooga caqli badan nin macquul ah nin waxaa u dhashay ummadda waxa weyn maanta tolka u dhashay weyn oo qiimo badan oo hadduu maanta koro ummadda hogaami kara oo wax loo dhiibo karo oo caqliga iyo talada lagu aamini karo oo waxa weye maanta ummadda isku wadi kara saasaan islahayn intaadan ku hadlin waxaas aad ku hadashay laakiin markaad tidhi waxa weeyaan alla keligiis ha la caabudo markaasaa waxa weye ummaddii niyad jabta waxa weeyaan maanta hankii laguu qabay meesha waa ka bax waxa aad ku hadashay alla keliya ha la caabudo maantaad tidhi haya kelmaddan dadkii kala dilaysa moogta alla ha la caabudo keligiis waa kelimadda ummadda kala geyda kelimadda ummadda kala geyda wey lagu kala dhinto ma jirto kelimad looga kala dhimo ogi adduunka waxa laysku hayaa oo laysku nacay waa laba kelimo laba kelimo wey alla keliya ha la caabudo sharcigiisa keliyana ha la raaco biswi waa intaas waxa laysku hayaa kulli intaasay soo hoosgeliyeen labadaas kelima haddaad afkaaga ka ilaashato waxa weyn ummaddu waa israaca kufri iyo dalaala laysku raaca laakiin waxa weeye qofku markuu yidhi alla keliya ha la caabudo akaru naas ilahay wuxuu noo sheegay inaysan alla keliya caabudayn akaru naas akaru naaski aan alla keliya caabudayn marka waa nacayaan qofka ilaahi weynaaya wuxuu qadaray akaru naasi waa gaalada dadka inta ugu badan inaysan alla keliya caabudayn maadaama akaru naas aysan alla keliya ogolayn kelimadaas qofka ku dhawaaqa dadka waa loo nibcada waa lagu kaca waa kelimad dadka ku kala haraan soo ma jeedid marka nuucaasi ula hadleen waxay idhahdeen waa aad baan maanta noo niyo jabida hankii laguu qabay iyo waxa weeyaan rajadii lagaa lahaa iyo meeshaad ka hadashay waa wax aad u kala fog aad u kala fog alqaabkii u hadlaayeen fiir fiir waxay ku inkirayaan waxay idhahdeen atanhaana istifhaam inkaariya bimacnaa nafi ah atanhaana ma waxaad naga reebayda waa wax la yaab leh an nacbuda inaan caabudno maa yacbudu waxay caabudayaan aabbaa'una aabbayaalka yaa maanta saad u joogtay miyaad tiri ab iyo awoowe dariiqadii lagu socday ha laga leexdo walle war weynaad la timi oo la yaabay aabbayaalkeen waxay caabudi jireen dhagxaantaas geedahaas ma taasaad maanta diidday ood naga celinaysaa wa innanaa annaga la fii shakin shaki kuwa ku suganaan nahay mimaa kii xaggiisaan shaki uga sugan nahay tadcuuna aad noogu yeerayso ilaahi xaggiisa shakigaasoo muriibin dareen qofka ku rida dareen weyn baana galay waxaad ku hadashay saas yidhahde muxuu yidhi marka nabiga ilaah ma xishoodan wuxuus yidhi war tolkii nin loo han weeyahaad aheede yaadan tolka dhexdooda xoogaa ka qiima dhicinin bal dadkaaga dhexdaa ka raac tolkaaga iyo kabtaadaba dhexdaa looga jira yaan tolku ku nicinin lagaa niyad jabinin ta tawxiidka xagga dhigay uu yidhi haye dadkaygan isku wadana saasuu yidhi maya fiiri siduu u hadlay ilaa waxa weye waa kelimaddan kelimadda kugu imaanayda kelimaddaad ku jawaabi laheedna waa inaad qur-aanka ka heshaa dariiqadii nabiyaalku waa inay kuu caddaataa soo ma aha qaala wuxuu yihi nabiyullaahi saalix yaa qowmi tolkeeyo ara'aytum bal iiga warrama in kuntu haddaan ku suganahay calaa bayinatin xujo cad korkeed xujadaasoo min rabbi xagga rabbigayga ka ahaatay oo wa aataanii uu i siiyey minhu rabbi xaggiisa xalay ka ahaatay raxmatan naxariis xujo cad waa alxaqu wey walmacrif waxaan rabaa alcilmu walmacrif wey xujo cad waa alcilmu walmacrifa wax alla waxa aan samaynaa waxa aan ku hadlaa hadday tahay waxyi alle xaggiisa ka yimid oo aysan aniga caqligayga ahayn ka warran waxaan samee alla iyidhi waa samaynaa waxaan iska daa alla iyidhi waa iska daynaa haddaan cilmi alle xaggiisa ka yimid aan ku suganahay oo waxaan samaynaa ku samaynaa waxa aan diidayana aan ku diidayo ka warrama ka warrama tan labaad raxmad hadduu alla isiiye waa nabinimadii dii rabbi raxmad i siiyey oo nabi iga dhigay oo aan nabinimadaas ku socdo dariiqeeda ka warrama faman yansurunii yaa ii gargaara min allahi ilaahay cadaabkiisa yaa iiga gargaara in casaytu haddaan caasiyo oo cilmigii caddaa bayinadii waa xaqii caddaa haddaan khilaafo oo aan raaco taladan tolka iyo ab iyo awoowo wixii laga soo gaaray oon idhaahno saasaan ahaa jirnay saasaan maqli jiray saasaan arki jiray saasaan dhihi jirnay haddaan taas ku socdo inta iska daayo alla wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi inta xagga dhigo oo aan dhaqanka tolka qaado oo aan waxa weyn tol ka raalli gareeyo ilaahay cadaabkiisa iyo iga difaaca ma ku yimaado ii sheega cidda iga difaacaysa saasuu ku yidhi in casaytu alla haddaan caasiyo yaa iiga gargaara qof walbow waa in su-aashaasu qalbigaada ku soo dhacdo waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisiiaad dhegaysatay xaq waa kuu cadi sunnadii nebi moxamed aad dhegaysatay sala allahu calay slam xaq waa kuu cadi marka ay timaaddo tolkii iyo qaraabadii ama dad kale oo baadil kuugu yeerayay xaqaas in la khilaafo maalinka ay timaaddo waa inay qalbigaaga ku soo dhacdaa cilmigii caddaa ood ogaatay haddaad khilaafto yaa ilahay cadaabkiisa kaa difaaci doona oo aad uga tagto tolku ha israaco oo aad uga tagto yaan lagu nicin oo aad uga tagto waxa weeye yaan laga niya jabi ood uga tagto waxa weeyaan yaan waxa weeyaan wax lagu dhiibo diili yaa kaa difaaciya mar hadday isgarab dhacdo waxa weeye inaad ka tagto xaqii caddaa iyo dadka rabitaankooda yaa rabitaankii dadka iyo xaqii hadduu isgarab dhaco waa inaad su-aashaan isweydiida yaa kaa difaaca cadaabka alle haddaad maanta xaqiiyo cad ka leexato taas isweydiid wuxuu yidhi famaa tasiidunanii talow ii siyaadimaydaan anaa inii sheegaye hayra takhsiirin mid khasaaray inaad iga dhigtaan wax aan ahayn arrintan aad iigu yeeraydaan oo ah xaqan ka tag tolka dhexdiisa mid qiimalahaad ka noqonaydaahe wax kale maaha waxaad rabtaan inaad iga dhigtaan mid khasaaray intaasaad rabtaan intaas ayaad rabtaan mid khasaaray inaad iga dhigtaan ayaad rabtaan mana yeelayo halkaasuu maray nabiga ilaahay idan haddaad ilaahay jannadiisa rajo ka qabto cadaabkiisana ka cabsaydo waa inaad dariiqaas martaan dariiqaas waa inaad martaan wallaahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed